subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada idaacadda subaxneen laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington waa subax talaada ah koob iyo tobanka bisha abril sannadka laba kun iyo saddex iyo labaatan waxaanaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somali dot com saacadda afrikada bari haatan waa lixdii iyo barhkii aroornimo washington waa koob iyo tobankii iyo barhkii habeennimo idaacadda saakana waxaa idiin wada anigoo ah maxamed cabdi qodobadaan idinku hayno idaacadda saaka iyo caalamka waxaa ka mida biyixidheen la filayo inuu yareeyo fatahaadda webiga shabeelle oo laga hirgeliyey magaalada beledweyne
mashruucan biyixireenka kilig waraaboole oo ah barnaamij aad u weyn mashruuc weynna ahaa weliba hadda waxaa la hayaa maanta emergency response ama immediate response deg deg ah taasoo ahayd biyihii aadka u tirada badnaa ee magaalada ku fatihi jiray maanta inay keligii marayaan
waxaad kaloo dhegaysan doontaan qaxooti cusub oo soomaaliya oo dhadhaab kula kulmaya cunto yari iyo hoyla'aan hogaamiyaasha mucaaradka iyo xisbiga talada haya ee kenya oo ka cagajidaya wadahadallada siyaasadda iyo qodobo kaloo caalamiya ah hase yeeshee waxaad ku soo dhowaataan warkii caalamka dalalka maraykanka iyo kuuba ayaa arbacada beriya yeelanaya wareeg kale waadhaadee maalinta arbacada yeelan doona wareeg kale oo wadahadal oo ku aadan arrimaha muhaajiriinta iyadoo haatan uu maamulka biden meesha ka saaray xanibaadihii covid maraykanka ayaa bilihii lasoo dhaafay xanibaada saaray muwaadiniinta kuuba ee kasoo gudbaya xuduudda maraykanka ulala wadaaga dalka mexico kulankan heerkiisu sarreeya oo ka dhacaya magaalada washington ayaa daba socda kulan kale oo ka dhacay magaalada havana ee xarunta dalka kuuba bishii nofembar ee sanadkii hore biden ayaa dib u soo celiyey wadahadaladii kuuba kadib markii uu hakadgeliyey madaxweynihii isaga ka horreeyey ee donald trump ruushka iyo ukrein ayaa isweydaarsaday in ka badan laba boqol oo maxaabiis dagaal maalinnimadii isniinta sida laga soo xigtay mas-uuliyiin ka kala tirsan labada dhinac wasiirka gaashaandhigga ruushka ayaa sheegay in ukrein ay sii daysay boqol iyo lix askari oo ka tirsan ciidamada ruushka halka agaasimaha xafiiska madaxweynaha ukrein uu sheegay in ruushkuna uu sii daayay boqol maxbuus oo ay hayeen labada dhinac midna ma bixinin faahfaahinintaasi ka baxsan iyo weliba habka loola kala wareegay maxaabiistaasi agaasimaha xafiiska madaxweynaha ukrein ayaa ku sheegay bartiisa telegramka in qaar ka tirsan maxaabiista ukrein ee la sii daayey ay qabaan dhaawacyo aad u xun iyo weliba xanuuno kale isweydaarsiga maxaabiista waa mid ka mid a meelaha kooban ee ay ka wada shaqeeyeen ruushka ukrein tan iyo markii uu dagaalu ka dhex qarxay labadooda qaybo ka mida warbixintan waxaa laga soo xigtay wakaaladaha wararka e p a f p iyo reuters warkii caalamkuna dhegeystayaal waa naga intaas subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba halkaad warkaasi kala socoteenna waa v o a washington magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaa laga hirgeliyey biyixidheen weyn oo la filayo inuu yareeyo fatahaadda uu webiga shabeelle u geysto magaalada biyixidheenkan oo lagu magacaabo kiliga waraaboole ayaa waxaa maalgelisay dowladda norway warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa soo diray wariyaha v o eda xuseen xasan dhaqane
biyixireenka cusub ee beledweyne ayaa sanadkan maraya tijaabadii ugu horeysay kadib biyo xaddhaaf ah oo webiga shabeelle uu keenay roobka xilliga oo ka da-aya dalka ethoobiya awgii kanaalada waraaboole iyo dhagax jibis ayaa waxaa laga dhisay biyixireen loogu talagalay in biyaha xaddhaafka ah looga dhimo webiga shabeelle ee dhex mara xaafadaha beledweyne dhismaha mashruucan biyixireenka oo aan la shaacin dhaqaalaha ku baxay waxaa dowladda soomaaliya ugu deeqday dowladda norway waxaana ilaa xad uu hoos u dhigay cabsidii laga qabay in webiga shabeelle uu beledweyne ku fataho kanaalka waraaboole dhirirkiisu waa ilaa shan kilomitir waxaana uu biyaha webiga kaga daraa tuulo lagu magacaabo gambarlaawe qaar ka mid ah dadka xaafadda biyixireenka laga dhisay ayaa soo dhoweeyey iyagoo sheegay in wax badan uu ka taray in xaafadda ay sii deganaadaan
aniga hadda kula hadlayo xaafaddaan ayaan deganahay maanta ku sagaal birimiya keliga biyaha oo wadaa mararka kale markii macnaha saddex biri markuu biyaha so- keliga uu soo bilaabo xaafadan hadda aan joogno oo bun- xaafadda howlwadaag do- doonsubagla labada qaybood macnaha waa laga qaxi jiray haddana sagaal biri ayay biyaha socdaan caawa toban wa ah reer hiiraan saacadan oo kale waa kala tegi jireen Eh, dhagax jibis qaar macnaha ka qaxo oo u qaxa ceel jaallo biyaha markii keliga u caburiyo ki- waxa macnaha beledka dhan fatahaadda u geysan jiray keligaan ayuu ahay keliga waa cabursanaya hadda markii asiga macnaha la qoday oo laga shaqeeyey magaaladii oo dhan la siiya hesha magaalada keliyaal badanaa lahayd biyaha ka saari jiray sida hadda waraawaala loo wax looga qabtay waxaan codsanaynaa inaa keliyaasha kaloo xidhanno askabid yahay shabeella shabeellow shabeellow oo asigana markii kan biyaha uu qaado uu gambarlaab ugu darayo asigana kasii neefi jiray oo awal oo xidhan asigana inaan arrintaas wax noogala qabtaan rabnaa iyo meelaha kaloo magaalada biyaxireenada iyo dhibaatada iyo culayska ku hayo wixii dhiman wixii la qabto waaba la qabtay wixii dhiman leh waxaan codsanaynaa maadaama aan reer beledweyne iyo guddiga xaafadaha aan nahay sida hadda waxaan noogala qabtay inaa waxyaabahaas kale noogala kordhiyo waagii hore hadda meesha aan taagannahay waa gooladii ee biyaha geli jireen gooladan biyaha waxay ka aadi jireen magaalada markii keliga owba soo baxa hadda waxaan malaynaa sagaal habeen toban habeen ay kusii dhow yihiin markii ayba soo leexdaana magaalada ay- ay dhibaato ay- biyaha waa iscesho jireen meel ay maraan ma haynin magaalada gudaha iyo bannaankaba waa dhibaato ay ku abuuri jireen haddana biyihii markay soo dhaceen isla markiiba waxay gaareen gamberlaaw marka waxaan ugu madca- mahad celinaynaa norweyn dowladda norweyn oo wax ka qabatay dowladda soomaaliya ay soo marsiisay iyo astaahil eh, kabaniga astaahil oo asigana shaqadan fuliyey iyo hay-adda nisa oo mashruuca oo iyadana la- lasoo marsiiyey intaba waa ugu mahad celinaynaa waxaan rabnaa marka inta dhiman oo keliyaashaas hadda sidii shabeellow iska mid yahay iyo magaalada wixii dhibaato ku hayo in intaas iyadana codsigaas noola fuliyo oo wax noogala qabto maamulka gobolka hiiraan ayaa ka mahad celiyay dhismaha biyo-xireenka waxaana uu ballan qaaday in uu soo dhoweynayo cid walba oo horumarka deegaanka kala shaqaynaysa mashruucan biixireenka kelig waraaboole oo ah barnaamij aad u weyn mashruuc weynna ahaa Ee, weliba hadda waxaa la hayaa maanta emergency response ama immediate response ee, degdeg ah taasoo ahayd ee, biyihii aadka u tirada badnaa ee magaalada ku fatihi jiray maanta inay keligii marayaan Ee, waa barnaamij aad muhiim u ah waa bogaadinaynaa Ee, waana ku mahadsan yihiin cid kaste ee taaka ku biirisay horumarka bulshada ee, iyo badqabkooda si bulshada nabad ugu noolaadaan ee dhibaato la'aan ugu sii degnaadaan beledka Ee, inta ka shaqaysa waa ku mahadsan yihiin waan u mahad celinaynaa Ee, waana barnaamij ammaan mudan Ee, insha allah waxaan rajaynaa hadduu ilaah yidhaahdo ee, marba marka ka dambeysa ee, waxay noqonaysaa barnaamij horumar ah waxaan rajaynaa inaan gaarno waxa la yidhahdo solution ama xalal waara Ee, inta ka gaarina hadda waa iska relief laakiin insha allah wax badan oo xilligan oo kale biyaha magaalada ku fatihi jireen ilaa tobankii sano ee ugu dambeeyey xaafado ka mid ah magaalada beledweyne dadka fatahaad ayay uga barakici jireen marka webiga shabeelle uu karkaarada jibiyo laakiin tan iyo markii la dhisay kanaalka waraaboole waxaa muuqata inay yaraatay cabsidii ahayd in webiga shabeelle uu fatahaad ka geysto beledweyne xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba qaxoto soomaaliya oo dhowaan gaadhay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee dalka kenya ayaa sheegaya inay la kulmayaan xaalado bida'aadanimo oo aad u daran kadib markii ay waayeen kaadharhka aqoonsiga qaxootiga kaadharhkaasi ayaa qaxootiga u sahla inay helaan cunto dawo iyo hoy warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa soo diray wariyaha v o eda cabdisalaam salas bixihii lasoo dhaafay xeryaha dhadhaab waxaa soo gaaray boqolaal qoys oo dhibanayaal u ah abaarta ka dhacday koonfurta soomaaliya kuwaas oo ku rajo weynaa in caawin bini'aadnimo ay ka heli doonaan gudaha xeryaha balse qaxootigan oo qaarkood jooga xeryaha wakhti dheer ayaan weli qaadan aqoonsigii qaxootinimo taasoo u sahli lahayd inay qaataan gargaarka samafalka ah ee la siiyo qaxootiga u diiwaangashan hayadaha samafalka socdaal aan ugu kuurgelaya nolosha dahasoon ee qaxootigan ay ku nool yihiin ayaan ku gaaray xaafadda k afar iyo toban ee galbeedka dhagaxley waxaana arrintaasi wax ka weydiiyey qaar ka mid a qaxootiga aan aqoonsiga helin ee ku jira gudaha xeryaha waxaa liidhaha shamso maxamed abuukur ee waxaan haysano malaha gaajo iyo rafaadana haysta dadka mar dhow soo gala waay oo kaarka oo baanad oo waysan ilmo awooman ilmo rajan oona dul fuulan waxaan haysano daqooshiman oonu daba xariir waxaan haysano malaha waa tahay shamso waxaad ka warbixisaa qaabka aad u afurtaan waxaan haysano marna ninka waa soo waaya marna waa helaan markii habeenkii helaan waa soo cuna habeenkii waynin waan iska seexna wax aan haysan ilaa uunta ma laha dii wax aan haysan ilaa uunta ma laha godataan ku jirna guur aan ku hoynayn mala wax bac fuul aan haysan oo qubay habeenkii waa tahay haddii aadan qaadan garaamaadka heedaha samafalka oo hadda xeryaha aad soo gasheen sidee taa noloshiina gaajo meeshan ilmaha gaajo oo rafaad silacaan ku haysanaa hay-adaha rajaynayna waxaa la bixina boon ma laha noo lehe dhibkaasana haysta ilman waana dulwunoonhayn nimankan wax shaqo ee fiican oo haystaan ma laha haa magacayga nuur murjaan mayaangaal ayaa la yidhaahdaa dadka waa saade xaaladooda u jeedid oo dhibka iyo meeshan soo wajahay roobka iyo soonka afurdarada hoyla'aanta oo na haysato waata hadda indhahaaga ay ku arki haysid waayo oo noo soo booqata maanta ah ina arliga oo cuntola'aana ka jirto dadka hadday tao damacood waxay ahay inaa un-ka boona waxaasna laga dhiibi jirin inba inbay ahayd hadda waxyaalahaas waxaalla wixiis way afjarmeen dadkii niijab culaysba ayaa kasoo kasoo waajaxmay boonooyinka la bibixin hayana mana deeqdo hooyla-aanna way haysataa dhibka ka jirto adigna firkaa lagu sheegima waa u jeedaa waayeel carruur codayaal culummo ayaa meesha ku dhex jir wada degan hooyla-aan weyhiin cuntola'aan weyhi afurdaro dhibkaas oo wajahan waana u jeediin wax na anfacdo maana haysano ilaahay inaa wax fiican oo nacanfacilaha noo soo waxeeyo muslimiinta meesha dhibka dhibeysan waa inaana noo soo garab qabataan nala ogaataan noo caawisaan dad soogalooti waxban haysanin kaar boonan haysanin wax walban haysanin kaarashii boonada meesha laga bixin jirina ladhahayna hadda way xirmatay wax la bixin karon ma laha caruur oo laga keena awaarta nafaqadaro haysata ayaa jirto codayaal iyo waayeelo oo nacfidaro haysato oo waxla-aan haysata ayaa jirto ramadaan baa lagu jiraa waxa lucuna lama hayo afur lama hayo afur lama hayo dadku way dhibaysan yihiin waa in afur si dhaqso badan waxa noo waxayn kartaa inaa noo heshaan muslimiinta xoolaha haystaan oo ilaahay u barakeeyey ina walaalooda muslimineed ina gacanta ina u fidiyaan ayaan rajaynayna inaa noo soo gurmadaan seenab sheekh cabdi waa toddobaatan jir tare ari ah iyo boqolaha ay dhaafisay abaar ku haleeshay deegaanka saako waxaan la kulmay casir liiq iyada oo sooman walwalka ugu weyn ee ku taaganna uu ahaa wax ay ku afuri doonto zaynab sheekh cabdi baa laydhahaa toddobaatan hore waa un dabamara saragle xoolahan soo haysaysan ari iyo lo-ba waynaga dhammaadeen saa annagoo ilmihii aan saa gacmaha wadanay ma waxaan aan wadanay ishooda waad aragtaa sidaa sida ah wax afur oon haysanana ma laha marka hoy noloshanada aad bay u xun ariga tira wuu gaara lo-dana iyadana boqolka yay isku xidhay wax neefkoo oo hal oo dareero oo haddana qabnana ma laha gaarigaba yaa allaahu yaa ummadda yaa islaanaheey waan ku soo fuulnay wax aan haysanno saa u soo socnay waxaan nahayba ma laha afurka cagwada ahaaba jira nagaga jira ilmihiina way baahan yihiin aad bay nolo
dhibaatada dadkan ay ku nool yihiin waa mid jirkooda ka muuqata waxayna qaarkood danta ku khasabtay inay u dawarsi tagaan suuqyada xeryaha si ay u gutaan waajibaadka bisha ramadaan cabdi xaaji nabad waa aabbe abaarta kala soo baxsaday gabadhiisa oo saddex jir ah waxa uu v o eeda la wadaagay marxaladda uu ku sugan yahay aniga magacayga waa abuukar xaaji nabad anigoo ka soo barakacay soomaaliya ilaa hadda boonan aan haysanin meel gud oo degan wallaahi caawa waxaa laga yaaba shan xabba moos ah aan ka soo toogo magaalada besa ayaa afur iyo ah wax kale afur iyo ma aha waayo cunita yar ay ugu dawa xirta marna shaqo waan soo hela marna waan soo waayaa markaan soo waaya dadka muslimiinta iska dhex gala oo waxsiyaan dhaha qof islaan ah ayaa saddex xabba moos saddexdii xabba mooska ay fuushaad biyaa naansan cunita yaraan ugu dawa xirifto sida gacanta hasta eega dhabiga ah saddexda xabba mooska aan soo tooga ayaa afurnii ah ayaana saxuurnii ah aan cunayo marka saasaa jirto dadka walaalaha muslimkaa dadka wax dhaamo adeehanaa lasoo fiiriyo aniga boonno ma helno meel gudaan ku dhex jirno gurigii cawi maalin waa igu qabaa gurigeyga haddaa aragtay waad yaabaysaa meesha uu ku dhex yaala
qaxootigan u badan caruurta iyo waayeelka ayaa u baahan gurmad iyo gaashaan deg deg ah iyadoo qaarkood ii sheegeen inaysan heli karin biyo ku filan taasoo aryadu xooggan gelisay nolosha ay ku nool yihiin qoyskan ku cusub xeryaha dhadhaab ugu dambayntiina xaaladan adag ay wajahayaan qaxootigan ayaa ku soo aadaysa iyadoo dhowaan la joojiyey diiwaangelinta qaxootiga cusub taas oo mugdi gelisay rajadii ay lahaayeen qaxootigan soo gaaray xeryaha cabdisalaan salas v o a xeryaha dhadhaab
subax wanaagsan mar kale dhegeystaal dhammaantiinba dalka kenya waxaa ka socdaa qabanqaabadii u dambeysay ee loogu jiro inay bilowdaan wadahadallada siyaasadeed ay yeelanayaan madaxda dowladda iyo isbahaysiga mucaaradka ee uu hogaamiyo rayle odhinga hase yeeshee diyaargarowga iyo qabanqaabada ayaa u muuqdaa inay ku socdaan qaab gaabisa oo ay dhinacyadu ka cagajiidayaan inay si toosa u gudagalaan wadahadallada falanqeeyayaasha siyaasadda ayaa sheegaya in arrintaasi ay soo dedejin karto in taageerayaasha mucaaradka kenya ay dib u bilaabaan dibadbaxyadii ay dowladda kaga soo horjeedeen wariyaha v o eda nairobi khadar maxamuud xareed ayaa faahfaahinta warkan nairobi ka soo diray dalka kenya dadka ayaa aada uga dhursugaya sida ay ku bilowdaan iyo natiijada ka soo bixi doonta wadahadallada lagu wado inay dhex maraan dowladda iyo mucaaradka toddobaad ayaa laga joogaa markii madaxweyne william ruuto iyo hogaamiyaha mucaaradka kenya raila odinga ay isku raaceen in la joojiyo dibadbaxyada oo galaaftay dhaqaalaha iyo ganacsiga waddanka hase yeeshee waxaad moodaa in bilowga wadahadalladu uu saameeyey taagtaagga ka dhashay hadallada kulkulul ee ay warbaahinta ay isku marinayaan labada dhinac madaxweyne ruuto ayaa dhowaan shaaciyey in wadahadalladu ay noqon doonaan kuwo baarlamaani ah oo lagu wada hadlo guddi ka kala socda labada xisbi oo baarlamaanka ka tirsan inkastoo raila iyo isbahaysigiisu ay arrintaasi ka biyadiidsan yihiin oo ay doonayaan in wadahadalku ay qayb ka noqdaan siyaasiyiinta aanan ka tirsaneyn baarlamaanka fu'aad axmed oo falanqeeya arrimaha kenya kana mid ah dadka sida dhow oo la socda siyaasadda waddanka ayaa sheegaya in qaabka wadahadalladu ay ku bilowdeen oo ah qaab cagajiid iyo gaabis ah ay keeni karaan in mar kale ay mucaaradku ay dib u bilaabaan dibadbaxyadooda inkastoo caga badan ay kusii fadhinoo hal asbuuc gudaheed lagu ballamay asbuuciina ay ku eg tahay haddii wadahadal miradhalo ka soo bixi waayo maalinta berri ah inuu ku eg tahay asbuucii laysku qabtay marka waxyaabo badanaa la fili karaa inuu wanaag ka soo baxo iyo in laysfahmi waayo xisbiga mucaaradka wuxuu doonayaa wadahadallo oo baarlamaanka dabadiisa marka koowaad lagu soo looga soo munaashaqoodo markii lasoo tafaatiro kadib baarlamaanka loo dhigo xisbilmuxaafadka xukuumadda hayana waxay doonahayaan in wax kasta lagu idleeyo baarlamaanka gudihiisa mucaaradka waxyaabaha ay ka cabsanahayaan waxaa ka mid ah waxyaabaha waxaa ka mid ah in baarlamaanka labadiisa golob waa looga badan yahay wixii baarlamaanka la geeyo hadhow in shuntland wax la yidhahdo lagu suubiyo oo la yidhaahdo dee waa wax kama jiraan marka cabsidaas ayagana ku jirta marka waxay soo jeediyeen in marka koowaad bannaanka lagu soo wada hadlo ayna toddoba toddoba qolo oo toddoba xubnood oo labada geesa toddoba iyo toddoba oo baarlamaanka iyo baarlamaanka dabaddiisaba ka wada imaanahaya oo isku dhaf ah oo dad khubaro ah iyo dad siyaasiyiin ay isugu jiraan inay wada hadlaan muddadii ay jireen khilaafka iyo dibadbaxyadu saameynta dhanka ammaanka kasakow waxaa sidoo kale ka dhashay saameyn ballaaran oo soo gaartay dhaqaalihii waddanka iyadoo labadii toddobaad ee ay dibadbaxyadu socdeen uu dalku khasaaray balaayiin lacagta kenya shilinta ah hadda banaanbaxyadii waxyaabo badan ay sababeenaa jira oo mucaaradka u waday in nafweyta ka timaado in dhaqaalo burbur uu ka yimaado kuwaasoo sababay in dhaqaalihii waddanka isku socon waayo maxaa yeeley laba maalin oo isniin iyo khamiis ay qabsadeen sabti iyo axad haddii waddanka holiday ay ahayd maalintii khamiista ahaydna ay ku dareen hubintilaan ayaa ka timid dhaqdhaqaaqii dhaqaalaha oo waddanka iyo siyaasaddii intaba ganacsatada suuqa islii waxa ay ka mid yihiin dadka ay sida gaarka ah ay u taabatay saameyntii ka dhalatay dibadbaxyadii ay dhowaan isbahaysiga mucaaradka kenya ay ka dhigayeen caasimadda gaar ahaana suuqa islii cumar ibraahim xuseen xogayaha ganacsatada suuqa islii ayaa sheegaya in ganacsatada suuqa islii ay weli dareemayaan walaaca ay ka qabaan haddii ay dibadbaxyadu ay dib u bilowdaan inay saameyn kale ay ku yeeshaan ganacsigooda ganacsiga waa kala xirmay nin kasta wuxuu ka fikiraya siduu wixiisi maarata mudaaraadka hadday maarata xaafad soo galaan xoolihiisi wixiisi ay u badbaadi lahaayeen ayaa lagu fikiraya sanaa ma ahane ganacsiga dhanba meesha waa ka istaagay marka waxaan dhihi karaa saameyn ballaaran ayaa ka dhacday xag ganacsi dabadbaxyada intii ay socdeen dadkii xataa ka imaan jiray gobollada waa istaageen gaadiidkii sidoo kale dadka isku socona isku socodka dhan waa istaageen xaafadda waxay ahayd sidii holiday oo kale ay ahayd wax ganacsi ka socday ma lahayn dukaamada waa iska xirnaayeen mase hadday furan yihiinna wax iyo dukaamaysi ka socday ma lahayn intaas ay ahayd hadda sidii loo soo kabanayo aad ay u fiican tahay maarata rajo fiicanaa laga leeyahay ganacsigii dib uu soo bilowday ganacsigii dadkii maarata hamigooda waa soo kacay doolarka naftiisii sidii hore maaha isbedela ku yimid dadkii ka imaan jiray gobolada waa caadi ay u imaadaan ganacsigii wixii la kala rari jiray gaadiidka waa isku furmay ganacsigii sidii caadiga kusoo kusoo laabtay kabashadana waa waxaan arg waxaan dareemaynaa in waddadii fiicneed ay ku socoto haddiise wax kale ay dib ka imaanin walaac aad iyo aad ballaarana u jira ka jira waxaan leeyahay labada haddana waxaan labadan beri cidcadaha ka maqlaynaa in maarata ay jawaabo issiinayaan oo in kuwana ay ku handadayaan dowladda ay leeyihiin waxaan ku laabanaynaa waddooyinka iyo mudaaharaadka iyo aan ku laabanaynaa dowladdana ay leeda waa ku laaban kartiin annaga saasaan rabnaa guddina waa soo saarteen oo toddoba qof iyo toddoba qofa oo baarlamaanka in howshaas laga xaliyeel raba xisbiga mucaaradkana waxay leeyihiin si kale in wax loo xaliya rabaan marka iska qabsi badan ay haddana bilaaban ayaan maarata ka socda laakiin waxaan rajaynaya inay wadahadal iyo isafgarad warkoodu ku dhammaan doono khadar maxamuud xareed v o a nairobi
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba dadka ay seegaan warbixinadaas iyo waraysiyadaasi waxay dib uga bogan karaan iyagoo boqoda bogga aanu ku leenahay waa internetka ee v o a somaly com haatanna dhinaca aasiya yurub adeegyada gargaarka deg dega ee magaalada maksey ee dalka faransiiska ayaa meydkii afraad ka soo saaray dhismo ku dumay magaaladaasi iyadoo shaqaaluhu xaalad adag ku baadigoobayaan afar qof oo kale dhowr iyo labaatan saacadood kadib qarax laga shaki qabo inay dad kii ka agdhowaa sheegeen inay uriyeen gaas ka hor qaraxaasi shaqaalaha adeegyada degdega ayaa weli baadhaya burburka dhismaha hoostiisa iyadoo weli dab uu ka baxayo warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada london ka soo diray wariyaha v o eda ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil qarax weyn nimadii axadii ka qarxay sanad ka koobneyd afar dabaq magaalo xebeedka marsiil ee dalka faransiiska xeeldheerayaasha shilooka noocan ayaa weli wada baaritaan lagu ogaanayo waxa qaraxa kalifay laakiin waxaa la filayaa in haanta gaaska kaydisa ay dhismahaasi ku qaraxday ilaa iminka lix qof oo meyd ah ayaa la helay waxaana la baadi goobaya laba qof oo kale shan qof oo kale oo deganaa dhisme sartan u dhow ayaa iyagana waxaa soo gaadhay dhaawacyo wasiirka guryaha faransiiska olivia clain ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee royters helitaanka afar qof meydkooda inay tahay arrin adag oo naxdin leh wasiirka oo booqday magaalada marsiil ayaa sidoo kale sheegay in doorka dowladdu iminka yahay inay taakuleeyaan dadka waxaa ku noqday qaraxan qoysaskooda iyo dadka afartan guri ee goobta u dhow laga daadgureeyey duqa magaalada marsiil benod bayan ayaa isaguna sheegay in shaqaalaha adeegyada degdega ah ay weli rajo ka qabaan inay helaan dad ka badbaaday qaraxan rajo ayaa jirta ayuu yidhi ilaa iyo inta rajadaasi jirtana howlaha samatabixinta waanu sii wadaynaa madaxa adeegyada dabdamiska ee magaaladaasi ayaa isaguna waxa uu sheegay inay kooxdii isu wakhtiga la baratamayaan ayna jiraan goobo dhismaha aanu weli dabku gaadhin sababtaasna ay rajaynayaan inay weli jiraan dad badbaaday bashiir nuur waa wiil soomaaliyeed oo ka soo jeeda jabuuti oo degan magaalada marsiil waxaanan weydiiyey sida ay wax u dhaceen meeshanuu qaraxu ka dhacay waxaa la yidhaahaa maxay ahayd ritevoli street tivoli ayay ku magac dheer tahay markaa maxay ahayd waxa weeyaan arondismaga shanaad arondismaguna waxa weeyaan markaa waxa weeyaan de marsey waa dhowr iyo lix iyo toban arondismo ay kala leeyihiin arondismaga shanaad waa waxaa ku waxaa ku yaala dee maxay ahayd dhul iska waa dhul iska yar qadiimi oo markaa maxay ahayd aqaladan qaraxu ka dhacay waxaa qaraxu dhacay bishii bishan aan ku jirno sagaalkeygii aduq saq dhexe oo afartan daqiiqo dhaafan dhaafsan ayuu qaraxu dhacay markaa maxay dadkii ugu horreeyay maqlay waxaasi waxay ahayd saacaddu dee saq dhexe markaa baa dee bildinkii ugu horreeya dhacay markaa imika ilaa imika waa la baarayaa oo waxaa laga helay lix qof lix meyd baa laga soo saaray meesha qaraxa ka dhacay meesha markaa gaas bay ahayd gaaskaa qarxay markaa dee iminka aduu ciidamadii badda ee marsey waxaa jira ciidan leydhaa maxay ahayd maran pompiega ayaa ilaa iminka baarhaya markaa waxaa laga helay maxay ahayd ilaa lix qof sideed qof baa aduu ayaa meesha ku jiray baa la yidhi lix baa lasoo saaray labaa ku maqan meesha ma aha markii ugu horeysay ee magaaladaasi qarax noocan ahi ka dhaco waa maxay sababtu waa kan mar kale bashiir nuur maarse waxa weeyaan waa dee magaalada ugu qadiimsan yurubta waxaa la idhahaa dee waxay ku magac dheer tahay la ville fos- foseyan markaa ma- ma- magaalo qadiima dee oo maxay ahayd idaa ugu dacweyn badda yurubtan marka sidaa loo sii eego markaa maxay ahayd dee dhismaheeguna waa iska yar qadiimi weeyaan intan iminka dee waa la bedelaa maxay ahayd shantii sannadoodba waxaa laga bedelaa dhulka gaasku marayo ayaa la bedelaa markaasi dhul waxaa jira aan la bedeli karayn oo maxay ahayd dee markaa aduu inkastoo ay shaqadan ay wadaan dee shaqadan eh, dadkan gaaska marinaya dhulka eh, iminka dee waa kuwan eh, mu- mudaharaad baaba laiskaga jiraa eh, shir- eh, shirkadan shaqaalaha een, energigu Een, eh, horta dhulkan gaasku maro yaa aqaladan een, dumaya een, markii hore aqal aqalo horaa dumay aqaladaa dumay waxay ahaayeen dee aqal- aqalo nowaay dhulkan nool- nowaay laydhaa dhulkan ku yaala marka aduu waa da' bay gaadheen dee aqaladaasi marka haddii haddii dee la bedeli lahaa marka dadka waa in laga saaro iminka halkan ha- qaraxu ka dhacay ilaa iyo maxay ahayd waxa laga waxa laga gurayaa dadkii waxa laga dareeriyay ilaa laba boqol oo qof aduu wax soomaaliya oo ku dhintay ilaa iminka layma sheegin shaqaalaha adeegyada degdega ah ayaa iyaga oo isticmaalaya wiishash iyo nalal kumeel gaar ah weli ku howlan inay qodaan dhismahaasi dumay hoostiisa oo ay eegaan bal inay dad kale samato bixin karaan laakiin dab xagga hoose ka baxaya dhismaha dumay ayaa caqabad ku ah tani waxay adkaysay inay shaqaaluhu isticmaalaan eyda wax urisa si ay u ogaadaan inay jiraan dad weli nool wadooyinka degmada uu dhismahani ku dumay oo qadiima ayaa iyaguna aada u yaryar oo ay adag tahay in si degan oo xasiloon loo galo booliisku waa inay dhowraan dhismaha dumay si ay uga baadhaan sababta qaraxa keentay ilaa imika burbur ayay meesha ka qaadeen gaadhaya ilaa iyo saddex boqol iyo konton laba jibaar oo dhul ah shaqaalaha adeegyada degdega ahi ayaana hawshaasi iminka fuliyey laakiin muddo ayay qaadanaysaa inta ay hawsha si- si rasmi ah u dhammaynayaan ma aha markii ugu horeysay ee qarax noocan ahi ka dhaco dalka faransiiska inta badanna dhismayaasha dabku ka dhaco waxaa ugu badan guryaha guunka ah booliiska ayaa hore u xaqiijiyey in sagaal qof oo dhismahaasi ku jiray telefoonadii ay siteen aanay ka jawaabin laakiin xeer ilaaliyaha magaalada mersiil ayaa xili dambe habeennimadii xaqiijiyey in uu qof la soo xidhiiray qoyskiisa cabdixaafid cawil ismaaciil v o a london
aad iyo aad mahadsan yahay cabdixaafid cawil ismaaciil warbixintaasi ayaana ugu dambeysay idaacaddayadii saaka iyo caalamka inta haddii la idhaahdo aynu idaacadaha soo socda dib ugu kulmi doono oo anigoo ah maxamed cabdi ismaaciil xuseen farjaro dhinaca farsamada iga caawinayay iyo dhammaan saaxiibada v o a idinkaga tegaya sidaas iyo ramadaan wanaagsan
صلى عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم مع الفاني ألفي ألوف ثم مع الفاني صلى عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم مع الفاني ألفي ألوف ثم مع الفاني صلوا عليه يا عشاق المصطفى نبيكم تحظون بالغفران صلوا عليه يا عشاق المصطفى نبيكم تحظون بالغفران وكرروا من ذكره وسلموا فالذكر هو يسان للعدران صلى عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم مع الفاني ألفي ألوف ثم مع الفاني إن المحب من صلى على النبي وآله